halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitirban efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha agostona waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida maxkamadda racfaanka ee kenya oo laashay qorshihii b b i ee uhuru iyo odhinga waxaad kaloo maqli doontaan waxbarasho bilaash ah oo laga hirgeliyey deegaanno ka tirsan hirshabelle waxaad kaloo maqli doontaan maraykanka oo kordhiyey xayiraadda xuduudda uu la wadaago kanada xanuunka covid awgi iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ciidamo daacad u ah dowladdii la riday ee afghanistan ayaa jimcihii taalibaanna dib uga qabsaday saddex degmo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi maalmo un kadib markii ay kooxdu dib u aas-aastay maamulkeedii dalkaasi warbaahinta bulshada ee taabacsan taalibaan ayaa xaqiijiyey in ciidamadoodu ay dib uga gurteen gobolka puntland waxa ay sheegeen in ugu yaraan shan iyo toban dagaalyahan oo taalibaan ah ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen shan iyo toban kale waxay ugu yareen dhabarjibinta cafiskii ay kooxdu u fidisay xubnaha dowladdii hore ee afghanistan cabdulxaamid oo ah taliyo maxalli ah ee koox lagu tilmaamay kacdoon ka dhana taalibaan ayaa ku sheegay fariin muuqaal ah oo uu ka soo diray degmada andrab in ciidamadiisu ay qarka u saaran yihiin degmo kale waxauna wacad ku maray in ay qabsan doonaan gobolka baqlan oo dhan taalibaan ayaa dalbatay ciidamo dheeri ah oo ka dagaalama degmada andrab weerarkan ayaa yimid maalmo un kadib markii amrullah saalex oo ah madaxweyne ku-xigeen u soo noqday madaxweynaha sida iskiis ah isku masaafuriyey ee ashraf gani uu ku dhawaaqay inuu abaabulayo ciidan xooggan oo iska caabiya taalibaan oo uu ka wado gobolka uu kasoo jeedo ee banshir britain iyo maraykanka ayaa jimcihii cunaqabatayn saaray rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin sirdoonka ruushka kuwaasi oo mas-uul ka ahaa sumayntii sannad ka hor la sumeeyey alexi navalni oo dhaleecayn jiray aqalka kremlinka labada dal ayaa cunaqabatayn la beegsaday toddoba sarkaal oo ruush ah waxaynay bayaan si wada jira ay u soo saareen ay ugu hanjabeen ruushku in uu joojiyo ama isticmaalkiisa hubka kiimikada washington ayaa siiskeeda cunaqabatayn u saartay laba nin oo kale iyo afar hay-adood oo ruush ah oo ay sheegeen inay ku lug leeyihiin horumarinta hubka kiimikada ah ama waxa ay ugu yeereen iskuday dil oo ka dhan ahaa navalni navalni ayaa loo duuliyay dalka jarmalka oo lagu soo daweeyey kadib markii la sumeeyey waa kadib markii lagu sumeeyey gobolka siberia labaatankii agost ee sanadkii hore waxaana khubarada galbeedku ay sheegeen in sumayntaasi loo isticmaalay sunta neerfaha lagu weeraro ee novishok halka dhegaystayaal aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana hirshabelle arday sagaal kun gaaraysa oo kasoo jeeda qoysaska danyarta ah iyo barakacyaal ku nool degmooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa horaantii bishan waxaa u bilaabmay waxbarasho bilaash ah oo ilaa dugsiga hoose iyo dhexe ah taasi oo qayb ka ah mashruuca bar ama baro oo ah deeq waxbarasho oo loogu talagalay danyarta aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada warbixintanna waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
barnaamijkan waxaa maalgelinaya hay-adda gargaarka maraykanka ee u s aid waxaana uu ka socdaa ilaa soddon iskuul oo ku kala yaala magaalooyinka balcad iyo jowhar iyo deegaanada hoos yimaada cabduqaadir bare abiikar oo ka tirsan howlwadeennada mashruucan ayaan weydiiyey sida ay ku xusheen goobaha mashruuca laga fulinayo barayaasha iyo ardayda sagaalka kun ku dhow
deegaamo badanaa laga fulinayaa soomaaliya oo idil laakiin hadda waxaa laga fulinayaa hirshabeelle annaga hirshabeelle na quseysa shabeellada dhexa khaasatan balcad degmada balcad iyo jowhar sababaha aan u dooranay balcad iyo jowhar ayaa waxaa indhaindhayn la sameeyey ayaa waxaa soo baxday ciyaalka iskuulaadka aan aadan iskuulaadka aanan ka faa'iidaysanin duruufo jira awgood ayaa waxaa ku badan ciyaalkaas waxay u badan yihiin balcad iyo jowhar waa ciyaalka aanan ka faa'iidaysanin da'dooda u dhexaysa sagaalka sano ilaa iyo lix iyo tobanka sano ciyaalkaasaa marka in loogu faa'iideeyo waxbarashada as-aasiga deg dega ah tirada macalimiinta aan u baahannahay inay ka howlgalaan hadda uu bilaaw u yahay mashruuca waa boqol iyo toddobaatan siddeetan macalin waxaan ugu tiragalnay balcad oo ay ka howlgalayaan sagaashan macalina jowhar boqol iyo toddobaatanka macalin anagoo fiirinayna qoondada haweenka waxaan siinay us aidk waxay u baahnayeen boqolkiiba soddon in hablaha la siiyo gabdhaha la siiyo annagana waxaan sameynay ka badanaan sameynay boqolkiiba boqol iyo toddobaatankiiba waxaan ka siinay lixdan iyo toddoba haween aan ka dhignay boqol iyo saddexna rag ayaan ka dhignay iskuulaadka aan ka howlgalayna waxaa waaye ilaa iyo iskuulaadka degmada iyo baadiyaheeda inta ku wareegsan tusaale balcad waxaan ka howlgalaynaa lix iskuul oo balcad ku taala iyo toban iskuul oo baadiyaha ku taala jowhar markaa imaada sagaal iskuul oo ku taala jowhar gudaha iyo banaanka oo baadiyaha aan dhahna shan iskuul ku taala waalidiinta ubadkooda ka faa'iidaystay mashruucan waxbarashada ee lacag la-aanta waxaa ka mid ah faadumo maxamed xasan oo waxbarasho ay u heleen ilaa afar caruur ah faadumo qoyskeeda waxa ay ku nool yihiin xerada barakacayaasha isnaay biyaaso ee magaalada jowhar v o a ay uga warantay muhiimadda ay deeqdan u leedahay maasha ilaahayna macadiisa waxaan ku ogaaday wacyigelin idaacadaha iyo macalimiin dadweynaha dad loo soo diray markaasay inoo yimaadeen markay inoo yimaadeen aniga markii hore maba fahansaneyn inay waxbarasha fariya la helayo markii dambe maxay tood wacyigelinta markay badataan sii dabagalay macalimiina ii timid markii dambe afarta caruuray ii qoreen afarta caruur markay ii qoreen waxay yidhaahdeen waxbarasho aan fiil lagaa rabin lagaa rabin buug qalin lagaa rabin cunugaada waqtigiisa kaleyaan u baahanahan ku haynaa anna waan ku farxay maasha allah waa u diray ilmihii iskuulkii waan geeyey waan kasoo diiwaan geliyey waxbarashadana way ii bilaabeen ilahayna macadiis waxbarashadana u socotaa xeeradan barakaca ku ah waxaan ku aha isnaay biyaaso waxay ii dhigtaan iskoolka sheekh xuseen cadda aan ka fogeyn eriyada wax dhibana kuma qabo oo tirisboor xaatee iyo magalo lugtooday ku tagaan hooyo faadumo maxamed xasan biyo fatahaad ah ayaa kasoo barakiciyay tuuladii ay deganeyd oo lagu magacaabo buulo xaanshooley waxa ay sheegtay in fursad ay u aragto nolosha barakacnimada waxaan kasoo barakaca horta marka ugu horeysa xaanshooley meel yiraahdo biyey naga soo barakiciyeen barakicii waa u arkaa inuu wax fursad ii noqda sababtay taa ma haysan haysan ilmahayga waxbarasho marka hore oo waxaan iska in dad reermiya iska xoolo iyo beer iska aado hadda laakiin waxay ii heleen waxbarasho lacag la-aane oo aan ana dhib ku qabin ilmahaygina ay ku faraxsan yihiin ana aan ku faraxsanaha hadda kabacdina inaan baadiyi u celiyo ilmahayga ma rabo beerihii sidaan ku tacba karo aniga aan ku maaray karo anaa isku maaraya laakiin ilmahayga waxbarashadii inaan hadda kabacdii haddana dib u celiyo jahligii hadda alxamdulilah iftiinka u iftiimaya inaan dib ugu celiyo ma rabo hadda ardaydan ayaa waxay qaadan doonaan maadooyinka dugsiyada hoose iyo dhexe balse waxay uga duunaan doonaan ardayda kale sanadkiiba laba fasal ayay isku qaadan doonaan taasoo ujeedka laga leeyahay ay tahay in waxbarashada loo dadejiyo maadaama ay ku jiraan arday shan iyo toban jiro ah oo waxbarashadu ay ka daahday so tusaale waxaan sameynay manhaj oo waxaa loo sameeyey khaas ah baab bar ama baro mashruuciisa waxaa loo sameeyey manhaj khaas oo ah dugsiga hoose dhexe ee cunuga ku begi lahaay siddeed sano waxaan ku begaynaa ilaa afar sano so heerka koowaad cunuga wuxuu ku baranayaa wixii uu dugsiga caadiga uu ku baran lahaay fasalka koowaad iyo labaad oo laisku daray oo hal manhaj ah oo cunugana uu ku fahmi karo si fudud maadaama marka la indindheeyey la ogaaday ciyaalka binaan ciyaalka iskuulaadka ka maqan in maskaxdooda ay shaab ay u diyaarsan tahay inay wax bartaan sababtoo ah ciyaalkaas badankood school formal education la yirahdo mayna iskuulaad caadiga mayna baranin laakiin ciyaalkaasi waxay barteen barefadyo ku yaryaar oo aan macnaha aan professional ahaynin iyo dugsiya iyo waxbaasay barteen marka si ay u helaan shahaada shahaadada qaranka ay u sameeyaan afar sano ay ku begayaan dugsiga hoose dhexe oo siddeed sano ay ku bega lahayeen
xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan halkani waa washington maxkamadda racfaanka dowladda kenya ayaa diiday oo sharci darro ku tilmaantay qorshe waa qorshe uu madaxweyne uhuru iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ay ku doonayeen inay wax uga bedelaan dastuurka kenya kaasi oo soo jiitimayay saddexdii sano ee lasoo dhaafay hindisahan ay maxkamaddu ishortaagtay ee b b i loo soo gaabiyo ayaa waxaa qodobada ku jiray ka mid ahaa in dalka kenya uu yeesho jagada ra-iisul wasaaraha in ka badan toddobaatan xildhibaan oo cusub iyo qodobo kale faahfaahinta warkan waxaa nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareed
dhegaysiga hindisaha b b i oo ah qorshe isbaysiga madaxweyne uhuru kenyatta iyo rayla odinga ay ku doonayeen inay wax uga bedelaan dastuurka dalka kenya oo qaatay maalintii shalay ayaa waxa ay lix ka mid ahaa garsoorayaashii maxkamadda racfaanka ee dowladda kenya ay u codeeyeen inuu sharci darro yahay hindisaha b b i go-aankaasoo wiiqaya qorshihii isbahaysiga madaxweyne uhuru kenyatta go-aanka maxkamadda racfaanka ay ku diiday hindisaha b b i ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxa maxkamadda racfaanka daniel musinga
madaxweynaha dastuurku awood uma siinayo inuu wax kabedel ku sameeyo dastuurka wax kabeddelista dastuurka waxaa keli ah oo samayn kara baarlamaanka iyadoo loo marayo qaraar baarlamaani ah sida uu dhigayo qodobka laba boqol konton iyo lixaad ee dastuurka ama cod dadweyne sida uu qabo qodobka laba boqol konton iyo toddobaad ee dastuurka sharciga wax kabedelka dastuurka kenya ee labada kun iyo labaatanka waa mid sharci darro ah
aqoon-yahanada iyo garyaqaanada dhanka sharciga ee kenya ayaa bilihii lasoo dhaafay waday olole xoogan oo ay uga soo horjeedaan hindisaha b b i cabdirasaaq maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhanka sharciga ee la shaqeeya maxkamadda sare ee kenya ayaa sharaxaya sida uu shalay u dhacay go-aankii maxkamadda racfaanka ah ay ku diiday hindisaha b b i hooshii maxkamaddii sare markii laga dooday toddoba jaaj ayaa loo dhiibay inay hooshan ay falanqeeyaan oo la dhegeysto hooshii labada dhinacba waa la dhegeystay waxaa marka go-aankeeda shalay uu ahay in laga gaaro hooshan hool ma la ogol yahay billing bridges initiative referendum waddanka ma la samayna mase lama samaynayo maxkamaddii waxay isku raacday jaajaskii waxay isku raaceen toddoba ka mid ah toddobadii intaanan ka ahayn gabadha la yidhahdo faatuma jaale oo looyarada oo jaajka ah sorry oo jaajka ah intaanan ka ahayn lixdii kale waxay isku raaceen arrintan arrin aad u qaldan inay tahay madaxweynahana uu qaldan yahay sharcigana qodob lagaga dhacaya ayakana sharciga iyo qaanuunka wadanka ay ilaalinayeen sidaa darteed waxay go-aan ku qaateen go-aankii maxkamadda hoose ee highcourtka uu sameeyey inay sax ahayd marka maxkamadda raxfaanku hadda waxay sharci darro ku tilmaantay hindisaha b b i marka kadib maxaa xigi doona kadib hal chance bay leeyihiin dowladda kenya marka hal fursade inay supreme courtka ay aadaan iyo inay iska dhaafaanoo dee marka ay samraan oo hooshan dhan bay dib u dhigaan dadka maxkamadda siday dhahda ay raacaan xildhibaan aadan bare ducaale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kenya sidoo kalena ka mid ah garabka ninka ay sida weyn isku hayaan madaxweyne uhuru ee william ruuto oo ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ayaa si weyn u soo dhoweeyey go-aankii maxkamadda racfaanka ay ku diiday hindisaha b b i
laba shaksi ay wateen ku salaysnayn dastuurka wadankan waxay ahaayeen arrimo daalim dulmiye ayay wateen arrimo dadka wadankan sii kala geynaayeen bay ahaayeen marka maxkamaddii rufcaanka maanta waxay xoog siisay maxkamaddii sore arrimihii ay soo joodisay saddex bilood hadda ka hore waxay tusay maanta oo caddaysay inuu madaxweynaha wadankan uu isbeddel dastuurka uu bilaabi karin oo marna uu laba shaarna xiran karo marna madaxweyne ma noqonayo marna ma noqonayo shacab oo bedelayo dastuurka dastuurka wadankan waxaa lagu bedeli karaa laba jid ama baarlamaanka wadankan ayaa bedeli karaa waxaa bedeli karaa wax ka imaaday shacabka waxaa la caddeeyey madaxweyne uhuru kenyatta ama dowladdiisa inay ay ay ay ay sharciyan ahayn inay dastuurka bedelaan waxaa caddaatay inay toddobaatankii kursi ay madaxweyne uhuru kenyatta iyo saaxiibkii raila odinga rabeen inay si cadaalad ahayn u qaybsadaan oo ay qadiyaan habas weyne iyo wajeer south iyo ijaara iyo meelo badan oo xoolo dhaqatada ay degaan oo ay ciddoodana iyo qabiilkoodana u badiyaan awooddaa lahayn oo awoodda ay iska leedahay ururka ama guddiga doorashada iyo xuduudada waxay kaloo caddeeyeen maanta madaxweynaha waddankan iyo dowladdiisa inay awood sharciyan lahayn inay farageliyaan arrimaha maxkamadaha waddankan lama oga tillaabada xigta ee ay qaadan doonaan isbahaysiga madaxweyne uhuru kenyatta ee ku aadan go-aankii maxkamadda racfaamka ay ku hor istaagtay hindisihii muddada labada sano soo socday ee b b i khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dadka kanadiyanka ah ayaa weli ka niyajabsan xayiraadaha xuduudda ee uu sababay cudurka covid sagaal iyo toban taasi oo uu maraykanku mar kale jimcihii cusboonaysiiyey korninta xayiraadahan ayaa imaanaysa xilli kiisaska covid sagaal iyo toban ee gobolada qaar ee dalka kanada ay sii kordhayaan kanada ayaa dhankeeda bilowgii bishan u ogolaatay dadka maraykanka ah ee sida buuxda u tallaalan inay geli karaan dalkeeda warbixintanna waxaa toronto nooga soo diray wariyaheenna xuseen nuur xaaji
maraykanka ayaa mar kale cusboonaysiiyey xirnaanshaha xuduudda ugu yaraan ilaa kow iyo labaatanka bisha dambe ee sebtembar qoraal ay waaxda amniga gudaha maraykanka jimcihii ku baahisay twitter-ka ayay ku sheegtay in go-aanka loo gaaray si loo yareeyo faafista covid sagaal iyo toban gaar ahaan nuuca aadka u faafaya ee delta variant xilli lagu guda jiro wareegga afaraad ee faafista cudurkan safmarka ah ee covid sagaal iyo toban iyadoo la kaashanayo bahda caafimaadka dadweynaha iyo khubarada caafimaadka waaxda amniga gudaha waxay si dhow la shaqaynaysaa bahwadaagta maraykanka iyo dibadda sidii si badqab leh mar kale dib loogu soo celin lahaa safarada sidaas waxaa lagu sheegay qoraalka safarada dhanka diyaaradaha ayaa weli socda walow ay ku xeeran yihiin shuruudo la xiriira karantiilka sidoo kale socdaalka la xiriira ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ayaanan marnaba joogsan balse safaradan daruuriga ahayn ayay labada dal ee kanada iyo maraykan ku go-aansadeen in la joojiyo kow iyo labaatankii bishii maaj ee sanadkii tegay ee labada kun iyo labaatankii markaasoo la xiray xuduudda dhanka dhulka ah ee labada dal xayiraada xuduudda labada dal ayaa bil walba la cusboonaysiin jiray tan iyo xilligaasi balse dowladda kanada ayaa sideedii bishan agosto ku dhawaaqday in dadka maraykanka ah ama haysta deganaanshaha dalkaasi ee si buuxda uga tallaalan covid sagaal iyo toban ay dalkan soo geli karaan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan dadka kanadiyanka ah ayaa tan iyo xilligaasi ku rajo weynaa in maraykankuna uu qaado tallaabo taasi la mida balse xayiraadan iminka maraykanku cusboonaysiiye ayaa ah mid dadka kanadiyanka ku beeraysa niyad jab horle oo waxaa laga yaabaa dadka qaar xitaa in ay goosteen tigidhadii ay maraykanku aadi lahaayeen marka waxay ku dartay hadda dowladda maraykanka xiritaanka xuduudda kanada arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyad jab ku noqotay dadka kanadiyaanka oo filayay inuu maraykanku qaadi doono tallaabo lamida midda ay kanada qaadeen cusboonaysiinta xayiraada xuduudda maraykanka ayaa imaanaysa xilli kiisaska covid sagaal iyo toban ee kanada uu kordhayo maalmihii lasoo dhaafay tusaale gobolka ontario oo xuduud la leh maraykanka ayaa jimcihii shalay laga soo wariyey lix boqol iyo konton kiis oo cusub waa tiradii ugu badnayd ee lasoo wariyo muddo ka badan laba bil markaasoo hoosu dhac weyn laga dareemayey kiisaska la xiriira covid sagaal iyo toban yaasiin abikar oo ah suxufi muddo degan magaaladan toronto ayaa qaba in maraykanku uu ku saxsan yahay go-aankiisa uu ku kordhinayo muddada xayiraada ee xuduudda xuseen run ahaantii waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaya go-aanka ay qaateen maraykanka maanta inay mar kale ay kordhiyaan muddo bil ah inay kordhiyaan xayiraada ay ku hayaan boorka canada sababtoo ah sidaan la soconno gobolkan ontario laba isbuuc ka hor cudurka waxa uu ahaa number aada u yar hadda maanta waxaad arkaysaa laba isbuuc kadib in laga hadlay ilaa lix boqol ilaa iyo toddoba boqol oo qof walow ayay dowladda canada ay ku degdegtay furitaanka xuduudaha na iyadoo marba mar kasii dambaysa hadda ay sii kordhayaan nambarada dhinaca kale waxaa jira dad badan oo canadian ah oo mar walba leh maxay borderka sagaalka bishan furnay maxay borderka maraykanka loo furlaya dad badan oo canadias ayaa ku andacoonaya laakiin mar walba dowladda maraykanka waxa ay fiirisaa danaha dadkeeda iyo waxa mataqaana dhibaato kasoo gaari kara saameynaysa dad badan oo kanadiyan ah oo soomaaliduna ay ku jiraan gaar ahaan kuwa degan xuduudda maraykanka oo mararka qaar u adeeg doonta magaalooyinka maraykanka ee xuduudda ay wadaagaan waa kan cabdikariim maxamed yuusuf oo degan magaalada niagara falls oo arinkan ka waramaya xilli sii horreysay saameyna adduunka dhan si u saamaysay iyagana soomaalida maarata uu saamaysay oo annaga da kuwa aan ka nahay oo maarata ehel iyo qaraawo aan ku leenahay buffalo oo maaragtay hoostagta marat magaalada new york inkastoo soomaalida naftooda ay maaragtay shoogin ahaan kuwa xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay buffalo maxaa yeelay dhawaansho ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn hadda anaga noo dhow waa torono torono waxaa nooga dhow markaa buffalo marka waxaa dhihi kartaa dadaab xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay maraykanka lama hubo marka la gaaro kow iyo labaatanka bisha dambe sebtembar in mar kale maraykanku cusboonaysiin doono xayiraada xuduudda iyo in kale xuseen nuur xaaji v o a toronto
dowladda isutagga imaaraadka carabta ayaa aqbashay inay si kumeel gaara u martigeliso qaxootiga reer afghanistan kadib markii dowladda maraykanku ee arrintaasi ka dalbatay warkanna waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cismaan xuseen saxnuuni
dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqday inay aqbashay heshiis ay ku martigelinayso shan kun oo qof oo qaxooti reer afghanistan ah oo laga soo daadguraynayo dalka afghanistan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee waddankaasi ayaa shaaca ka qaaday in imaaraadka carabta ay aqbashay codsi ka yimid dowladda maraykanka oo ah in si kumeel gaar ah ay u martigeliso muwaadiniinta afghanistan ka hor inta aysan u safrin dalal kale sida ay sheegtay warbaahinta dalka isutagga imaaraadka carabta waxaa la qorsheeyey in muwaadiniinta reer afghanistan laga soo daadgureeyo caasimadda kaabuul maalmaha soo socda iyaga oo saaran diyaaradaha maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sidoo kale xusay in qaxootiga reer afghanistan ay sii joogi doonaan dalka imaaraadka carabta muddo toban maalmood ah tallaabadan bani aadamnimo ayaa kusoo beegmaysaa xili dowladda isutagga imaaraadka carabta qayb ay ka ahayd fududaynta inay ka dhoofaan dalka afghanistan boqolaal qof oo ajaanib ah oo ay ku jiraan tiro diblomaasiyiin ah shaqaale u dhashay dalal kala duwan iyo howlwadeennada ururada caalamiga oo tegaya garoommada dalkaasi sidoo kale dowladda imaaraadka carabta ayaa fududaysay in laga daadgureeyo dalka afghanistan qiyaasii siddeed kun iyo shan boqol oo ajaanib ah iyadoo la adeegsanayo diyaaradaheeda iyo garoommada diyaaradaha sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta dhinaca kale suldaan maxamed ashamsi kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee arrimaha horumarinta caalamiga ee dalkaasi ayaa carabka ku adkeeyey in hindisahani uu caddeyn u yahay sida ay uga go'an tahay dowladda imaaraadka carabta xoojinta iskaashiga caalamiga ah gaar ahaan xiliyada loo baahan yahay suldaan maxamed ashamsi ayaa caddeeyey in dalkiisa mar weliba baadigoobayo xal nabadeed oo dhinacyo badan leh islamarkaasina uu aad u danaynayo inuu sii wado la shaqaynta howlgallada caalamiga ah si loo horumariyo dadaalada lagu caawinayo dadka reer afghanistan oo xaalad adag maraya arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda maraykanka maalmahan ay ka shaqaynaysay sidii loo daadgurayn lahaa kumanaan reer afghanistan ah oo la shaqaynayay intii ay xukuumadda washington ku jirtay howlgalladeeda milatariga ee afghanistan kadib markii xarakada taalibaan xukunka ay la wareegtay xuseen saxnuuni v o a qahira
maanta oo sabti ahna waxa ay ku beegan tahay xuska maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey in loo baruur diiqo dhibanayaasha argagixisadu waxyeelada ay soo gaarsiisay waana maalin si gaar ah loo caawiyo haweenka ay raggooda weerarada argagixisada ku dhinteen ee dalka burkina faso urur samafal ah oo dalkaasi ka jira ayaa caawinaya haweenka laga dhintay iyo caruurta agoonta ah si ay noloshooda dib ugu kabtaan wariyaha v o a henary wilkson ayaa warbixintan ka soo diray magaalada wakaduugo waxaana noo soo koobaysa sahre ciidla nuur
loreta libadu waa haweeney carmal ah oo ninkeedii oo askari ahaa ku dhintay dagaalka kooxda argagixisada lagula jiro waxay tidhi waxay ahayd afar iyo labaatankii bishii disembar sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii xilliyada iyo qoyskeedu ay isku diyaarinayeen dabaaldega ciidda masiixiga ee krismaska waxay sheegtay in ninkeeda adeerkii uu u soo galay balse aanu waxba u sheegin ilaa goor fiidkiia ay ka shakiday in odaygu wax ka qarinayo oo ay weydiisay sidaana ay ku ogaatay in ninkeedii la dilay ninkeedu wuxuu ku dhintay weerar ay soo qaadeen kooxda argagixisadu isagoo ku sugnaa tuulo lagu magacaabo arbinda waxaana ninkeeda u dhashay gabarh yar oo aan xilligaasi weli sanad gaadhin Bon, il était quelqu'un de gentil, un peu timide. Bon. Quand il avait quelque chose à faire, il était sérieux dans tout ce qu'il faisait. Bon, il passait beaucoup de temps avec... euh, sa waxay sheegtay in ninkeedu ahaa qof wanaagsan oo xishood badan shaqadiisana jecel oo daacad u ah maalmaha uu fasaxa yahayna qoyskiisa wakhti fiican la qaata urur aan dawli ahayn oo dadka jilicsan caawiya ayaa barnaamij ay bilaabeen bishii februari ee sanadkan waxay caawimo ku siiyaan haweenka carmalka noqday iyo carruurta agoonta ah faaduma kabuu waa haweenayda barnaamijkan aasaastay Ce programme apprend aux femmes à pêcher. Nous ne leur donnons pas le poisson. Donc euh, ce programme permet aux femmes de pouvoir euh, se, se prendre en main et pouvoir prendre en charge.
waxay leurs tidhi barnaamijkan waxaanu ugu talagalnay haweenka inaanu barno sida loo kalluumaysto ee aanaan anagu kalluun diyaara u keenin waxa dhanay looga dan leeyahay waa in la garab qabto oo la xoojiyo haweenka iyo carruurtooda hiigsiga iyaguna waa in dalka burkina faso uu helo goob caawimo iyo daryeel lagu siiyo dadka danyartaa gaar ahaan haweenka raggooda duulaanada noocan oo kalea lagu dilo liboodo maanta waxa ay si kumeel gaada uga shaqaysaa shirkad kuwa caymiska ah waxaanay rajo weyn ka qabtaa in si rasmiya loo shaqaalaysiin doono Bon, maintenant, je me sens vraiment prête pour aller de l'avant. Donc, bon, je souhaite aussi...
waxay que d'autres sheegtay inay dareemayso inay diyaaru tahay inay hore u socoto oo ay nolosheeda sii wadato waxaana intaa ku dartay inay haweenka kale ee sideeda oo kale ah carmalka noqday ay rajaynayso inay fursadan oo kale helaan bilowga bisha sebtembar ururkan samafalka ee lagu magacaabo go bage waxay qorsheynayaan inay kaalmadan oo kale gaadhsiiyaan dhammaan haweenka ay askartu qabeen ee ay ka dhinteen ee dalkaasi ku sugan
mahadsanid saare ciidla nuur oo noo soo koobaysay warbixintaasi uu magaalada wagadugu ka soo diray wariyaha v o a henry wikison waxaan dhegeystayaal idaacaddeenni subaxnimo ku soo afjaraynaa codka fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestii maryanay waa bashiir abikar cabdilaahi iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
mooday xaajadu meel wacan inay marayso meherka biyo loo qaray wayo turanka taagtoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaysane ahdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayadi wayo turanka taagtood macsalaamayigu tiri kaamana mutaysa ahtiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayadi filanmayn maryanay marna kaama filaanayn inaad mayaay leedahay warbaantaadi tiri ismanaka filanmayn maryanay marna kaama filaanayn inaad mayaay leedahay walumaantaadi tiri ismanaka haddaad mooda caashadu maalma quraynuu yahay ficnihii samaada mawjiyo cayaar baad moodaysaa